لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد xildhibaanadu waa mahadsan yihiin xildhibaan shariif wuxuu weydiiyey su-aasha ku saabsan tirada shirkadaha ka shaqeeya jubbaland waxaa og tihiin diyaaradaha ka shaqeeya soomaaliya gebi ahaan waa diyaarado si gaara loo leehay burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya soo gaaray wixii ka dambeeyey waxaa bulshada soomaaliyeed u adeegahayay ganacsato kala duwan qaybaheeda kala duwan diyaaradleydu waxay ka mid tahay ganacsada soomaaliyeed isu xilqaantay inay bulshadooda u adeegaan iyagoo oo laga yaabo diyaaradaha badankoodu inay yihiin diyaarado ay soo kiraysteen ganacsatadu oo laga leeyahay dalalka deriska shirkadaha ka shaqeeya jubbaland waa saddex iyo toban diyaaradood waxayna u shaqeeyaan si malkaysi ah oo maalinkiiba ay laba diyaaradood timaado kismaayo dhogley maalinkiiba mid baa tagta adoolo maalinkii mid baa tagta diyaaraduhu waxay u shaqeeyaan si kaliytana oo ay fursadda rakaab ee jira iyo baahida jirta iyadoo lagu salaynayo waxaan u samaynay jidwal ay ku malkaystaan ay ku shaqeeyaan su-aasha labaad oo ah qorshaha howleedka wasaaradda waxaan ognahay dee qof walba oo subaxii waagu markuu beriyo wuxuu leehay qorshe howleed oo uu maalinkaas qorshaysto oo ku talagalo iyo sanadka ama bilahaas wasaaradda qorshaheedu waa ogtiin waa qorsho inay u adeegto bulshada bixiso taarikooyinka iyo leysimada iyo waxyaabaha wasaaradda u yaalla inay bulshada u qabato waxyaabaha ku saabsan gaadiidka ay dadku u baahan yihiin marka wasaaradda qorshaheedu waa waa waa qorsho noocaasa isagoo faahfaahsanna waxaa uun laga heli karaa in email idinkula wadaago oo qorsho dheer wax oo hadda kow iyo laba aan kusoo koobi kara maaha su-aasha saddexaad oo xildhibaan hiirad uu weydiiyey oo ku saabsan leysimada leysinka wasaaradda markaan anigu imid waxaan siiyey kambani gaar loo leeyahay oo la yidhaahdo irmaan si uu muxuu ahaa isagu usoo diyaariyo ardayga usoo qaato muxuu ahaa aqoonsi ku filan baaritaanada iyo shuruudaha aan u dejinnayna inta badan waxaas leedahay ka soo baxaan arday inuu si fiican usoo barto wadista gaadhiga iyo indhihiisa iyo waxyaabo fara badan oo caafimaadkiisa ku saabsanna waa waa la cabiraa kadibna waxaa imtixaankaa qaada traafikada iyo kambaniga oo isla socda anaga waxaana loo soo gudbiyaa wixii oo dhammaystiran kadibna dib baan u eegnaa saasaa leysinka lagu bixiyaa laakiin leysin layska gooyo oo bannaanka laga gooyo ma jiro wixii faahfaahin oo intaas sii dheerna waxaa la weydiin doonaa kambaniga irmaan oo la wada ogyahay laga yaabana idinku inuu idinsoo maro su-aasha afraad oo ku saabsan gaadiidka da-da ah ama gaadiidka waaweyn oo halaysan oo ka shaqeeya kismaayo soomaaliya waxaa og tihiin system oo gaadiidka lagu kontaroolo oo gaadiid wakti sanadihiisu cusub yihiin soo dega ma jiro innagana waxaan qayb ka nahay dowladda soomaaliya waxaa jira gaadiid tiro badan oo aada u waaweyn oo duqey ah oy dadku isticmaalaan annagoo fiirinaynaa duruufta dadka ku xeeran iyo shaqo la-aanta jirta baa waxaa kuu imaanaya qof wata gaadhi tabcaana oo laga yaabo inuu biilkana ka helo wax badan oo alaabta uu qaadi kara iyo muxuu ahaa gaadhiga xaaladiisana ayna fiicnayn annagoo marka dadkaas u turayna baana weli waxaana soo saarin amar ah gaadiidka iman kara ee ee jubbaland ama kismaayo inuu yahay gaadiid taariikhibley ilaa taariikhibleh ilaa ay ka helayaan dadku wax bedela oo ee marar fara badan oo anigu hadda ka hor degada joogi jira waxay soo maraysay gaadhi aad is leedahay rarki ma qaadi karo oo aada u tabcaansan isla markaana waxaa wataa ee, ilmo agoona ama ee, qof danyarabaa wata markaasu wuxuu ku leeyahay ee, ama biilkii iyo noloshiisii ama kana ku shaqaysan dadka haddaa mas-uul ka tahay ooda noloshooda wax badan ka qaban karin aad ku qasbanaani marar badan in aad waxaan munaasab ahayn ee aad aad aad muxuu ahaa dadkaas aad u ogolaato ku saabsan planninka iyo qorshaha wasaaradda qorshaha wasaaraddu waa in eh, jubbaland degmooyinkeeda gebi ahaan laga hirgeliyo garoommo oo la jaanqaadi kara xaaladda iyo wakhtiga hadda lagu jiro Eh, planninka wasaaraddu waa in jubbaland ay gaadho xilli eh, ay iyadu eh, wax badan ay la dheer tahay soomaalida inteeda kale markii la fiiriyo dhanka ee, garoommada iyo qaabka ay u howlgalaan qorshaha kale oo gaadiidka ee, nooga yaalla waxaa weeye qorsho aan la wadaagayno dowladda dhexe oo gaadiid ee, isku shuruuca oo isku qaada in laga helo ee, oo ay soo degaan maadaama hadda qolo walba siday doonta ay oola soo degto gaadiidka marka hadda waxaan ku howlanahay in la diyaariyo garoommada afmadow iyo raaskambooni iyo boobley garoonka kismaayana in dib loo caalimeeyo garoonka kismaayo waa garoonka labaad ee dalka ee, laakiin weli waxaa ka maqan ee, ee, waxyaabo fara badan oo ugu baahnaa sidaas darteed wasaaradda qorshaheedu waxaa weeye iyadoo mar walba aad ogtihiin in aa dalka federaal yahay oon hoos tagno dowladda dhexe ee federaalka annagoo la wadaagayna wasaaradda gaadiidka duulista hawada ee dowladda federaalka ayaa waxaan mar walba rabnaa in aan ee, ee, muxuu ahaa wix la taaban karo oo garoomada xaggooda iyo ee, diyaaradahaba laftooda aan wax badan kusoo siyaadin arrinta qorshuhu waa waa qorshaad ballaaran laakiin inaasaan kusoo koobaya qiimaha tigidhada qiimaha tigidhada oo cabasho laga muujiyey Ee, saan horey u sheegay diyaaraduhu waa diyaarado gaar loo leeyahay oo bareefad ah waxay la mid yihiin qofka kiishka sokorta ama bariiska dukaanka ku gadanaya oo kiilada bariiska maalinna ka dhiga intaasoo doolar maalinna ka dhiga intaasoo doolar waxay la mid yihiin shirkadaha biyaha iyo korontada ee gaarka loo leeyahay waxay la mid yihiin ee, shirkadaha isgaadhsiinta iyo xawaaladaha oo ee, kolba qiimaha ay iyagu maslaxadooda u arkaan waxa ku jaangooy tigidhada ee, jubbaland ma ma ma u malaynayo inay yihiin ee, tigidhada u qaarsan dalka oo muxuu ahaa waxaa laga yaabaa in meelo fara badan oo inaga duwan oo inaga qaadsan inay jiraan waxyaabaha tigidhada qaaliyeeya waxaa ka mid ah in ee, shidaalka diyaaraddu ay isticmaalayso oo ahaa aniga markaan wasaaradda tegahayay zero point seven litirkii inuu maanta marahayo one point four dagaalada ee, dhacay iyo isbedelada adduunka ku cusub ood wada ogtihiin dartood qof kastoo ganacsi ana wuxuu ganacsiga ugu jira inuu faa'iido inuu khasaaro uguma jiro Een, intaas markaan ee, si raxaad guud ka bixiyo haddaan dhanka kale oo oo oo diinta u feerayo diinteenna islaamku ee, ma sicir goyso sicir ma samayso xilli nabiga calayhi salaatu wasalaam baa waxaa dhacday sicir barar magaalada madiina markaasay saxaabtu nabiga u yimaadeen waxay u sheegeen inuu sicirka kaariyoobay ee uu sixir jaangooyo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo uu dhaho sicirkan intaas ma dhaafi karo maciishadda nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskaa uu anas bin maalik warinayo axmed iyo imaamo fara badan ay soo saareen wuxuu ku yidhi hadal fudud oo macnihiisu ahaa ina allaha huwa almusacir ilaahay baa sicirka sameeya alqaabid albaasid alrasaaq ilaahay baa irsaaqadda marra maciishadda qaali ka dhiga marra raqiis ka dhiga ilaahay baa dadka irsaaqa anigu waxaan doonayaa buu yidhi inaan idinka tago oon ilaahay la kulmo aniga oon qofna wax dulmiya uun sii haysan oo macnaheedu tahay qofkan badeecada keensaday haddii la dhaho badeecadaada ma dhaafin kartid intaas qiimihii uu ku soo gaday iyo wixii iyana uu laga yaabo aan xoog badan laga haynin iyo waxa uu ugu joogo de qofkaa waa la dulmiyey marka nabiga calayhi salaatu wasalaam hadalkiisii unbaa tusaale inoo ah innaga sicir ma samayn karno ilaahay subxaanahu wa tacaala baan baryaynaa inuu dadka muxuu ahaa sicirka u qaboojiyo sicirkuna waxa uu ku siman yahay qaalinimadiisu waan idiin sheegayoo waa shidaalada iyo meesha aan kaga naalno soomaaliya oo gees dambe oo laga yaabo maraakiibta keenaysa qarashaadka inay inay soo fogtaan isla markaas diyaaradaha dadka ka shaqaysta waa dad iska muxuua ganacsata ah iyaga laftoodu shariif ma aha waa laga yaabaa inay wax badan ay ay ay ka raadiyaan marka waxaan dhihi lahaa tigidhada waa laynaga badan yahay waa laynaga yaryahay waxaa u yar tigidh badan innaga xaggeenna dhobley kismaayo boqol iyo afartan baa muqdishii kismaayo lagu raacaa kilomitirka aan su jirana waa garanaysaan iyadoo laga yaabo muqdisho iyo beledweyne oo aad inooga yar kilomitirka isku jiraan inay wax yar aan dheernahay labaatan dollar meelahaas inaan ka badanno waxa waa lagu xisaabtamana waxaa weeye sbaceka masaafada ay soconayso diyaaraddu waxaa kaloo intaa dheer kharashka la saarayo waxaa laga yaabaa in canshuuraadka iyo iyo waxyaabaha saaran diyaaradda iyo howlaha ku xeeran inay wax badan aan aan kaga duwannahay steydyada kale oo mar walba aan rabno inaan dib u fiirino laakiin noo suurogelila inaan wasaaradda maaliyadda iyo annagu aan go-aan ka wada qaadanno intaas waxay ahaayeen su-aalihii tigidhada iyo ku saabsanaa baalkii arrinta xildhibaan cabdirashiid hal shirkad oo loo xidhay ruudka nairobi iyo kismaayo waxaan u malaynayaa waxaa jiray war hore oo ahaa in diyaaradda freedom ay u xiran tahay nairobi iyo kismaayo waxaan idiin sheegayaa in wax xiran uusan jirin cilladda jirta ay tahay rakaab xubi iyo innaga oo diyaaradda dadka ka dhoofa ama ka imaada nairobi iyo kismaayo u kala socdaa inay tiradoodu yar tahay oo laga yaabo diyaarad soddon qaada inay buuxsami weyda marar fara badan qofka hadduu ganacsi ku jirana haddee mar walba isagu isma khasaarinayo marka haddii a haysaan diyaarado diyaar u ah inay ruudkaas galaan waa waa la waa la keeni karaa laakiin waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo innaga waxaan nahay kismaayo iyo nairobi baan toosu aadnaa oo muqdisho ma sii maro diyaaraduhu waxay isku soo rakaabsadaan gobollada oo dhan markaasay iyagoo waxoogaa bay xamar ka baxaan haddii hadda idinku aad leedihiin hadda kadib aan xamar marno oo ruudkan tooskaa inaga daaya waxaa laga yaabaa inuu qiimuhu sidan iska bedelo oo raqiismo reedinka baarlamaanka ee soo jeediya fikraddaas inaan xagga marno oo deedna aan qiimaha wax laga dhimo laakiin waxaad ogtihiin diyaaraddu waa diyaaradaya isku isma bixiso marar fara badan mar baan diyaaradayda la xisaabtamay waxaan u malaynayaa marar badan bay minus galaan minus galaan diyaaraddu markay nairobi ka soo baxdo laga yaabo marar inay labaatan qof soo qaado marar laga yaabo marna inuu dadku badan yahay oo meel la raaco la waayo waa safarta dadku iyo say kala tahay waa